dadka ahlu tamhiilka la yidhaahdo oo mushabbihada ahoo rabbi khalqigiisa u ekaysiiyo labadaas oo laba daraf kala taagan ahlu sunnuhu wasat bay ka yihiin dhexdhexaad ayay ka yihiin marka wuxuu noo suuraynayaa sheikha raximah ullahu sifaatka ilaahay marka la joogo ummatu muxamed saddex qaybood inay yihiin qayb nufaad la yidhaahdo sifaatka ilaahay inkirto mucaila loo yaqaana mucaila la yidhaahdo iyo qayb mushabbiha la yidhaahdo ama mumaila deh yani mushabbiha la yidhaahdaa oo taraf kala taagan oo ilaahay sifaatkiisii khalqiga sifaatkiisa u ekaysiinayo iyo qaybta saddexaad oo ahlu sunnaha ah saddexdaas qaybood ayuu maaragta shiikhu noogu qaybiyey saddexdaas qaybooduu noogu qaybiyey labada qayboodoo ahlubidaca waxaad ka soo qaaddaa qaybta horeo ahlu tactiilka la yidhaahdo dadka ahlu tactiilka la yidhaahdo oo sifaatka ilaahay inkiro waxa weeye waa sheikhu wuxuu kuugu sheegay jahmiyado kaleu kaaga sheegay jahmiy aljahmiya ku yidhi jahmiyadu waa mucatilo weeye sifaatka ilaahay subxaana wa tacaala ayay tactiiliyaan oo ma sugaan ilaahay sifaatkiisa subxaanahu wa tacaala sida gulaadooda xataa aynan xataa asmaada ilaahay aynan u sugaynin ma sugaan maxaa yeele waxay leeyihiin haddii allah subxaanahu wa tacaala magac magacyadiisa ka mida aan sugno tilmaam tilmaamihiisa ka midana aan sugno waxaan noqonaynaa dad khalqigii ilaahay u ekaysiiyey allah khalqigiisa dad u ekaysiiyey ayaan noqonaynaa bay yidhahdeen sidaa darteedna ma bannaana marka haddaad aragta bay leeyihiin asmaa ilaahay allah uu isku idaafaynayaahi oo naftiisa u idaafaynayoo leeyahay isku sheegayaahi waxay leeyihiin fa huwa min baabi almajaaz baab lmajaaz waay maahane shay xaqiiqaa ma aha sidaasay odhanayaan marka yacni dadkaas waxaa la yidhaahdaa ahlu tactiilka jahmiyiin jahmiyadu waa ka mid wey waxaa ka mida muctasilada oo ayagana sifaatka ilaahay oo dhan inkirayo sifaatka ilaahay oo dhan diido ayaa la mid ah weeyaan wa kadalika mucatilada waxaa lagu daraa ashaacirada oo aanan ilaahay asmaa'diisa sugin ilaa toddoba isim mooye sifaatka ilaahay aanan sugin baan u jeedaa ilaa toddoba sifo mooye toddobadaa sifo mooye inta kaleeto markay inkiraan waxay ka mid yihiin mucailada lagu darayaa weeyaan mucailada ayay kala mid noqonayaan marka yacni kuwo tamaaman u inkiro sifaatka ilaahay iyo asmaadiisa iyo kuwo si nisbi ah u sameeyo sida ashaaciradoo kale toddobadaa sifo hore uga soo hadalnay ayay sugayaan inta kalena waa inkirayaan oo maaratay waxay ku samaynayaan ta'wiil oo taxriif ah ayay ku samaynayaan weeyaan marka kuwaas waxaa la yidhahdaa mucaila la yidhaahdaa waa mucaila waxa weeye waa firaqu daalla bay ka mid yihiin kuwa aan soo tirinay weeyaan qaybta labaad oo cagsigeeda taagan waxaa la yidhaahdaa almushabbiha mushabbiha la yidhahdaa allah bay khalqigiisa u ekaysiiyaan walidaalika waxaa la yidhahdaa nimanka kuwa hadda aan ka soo baxnayo mucailada la yidhaahdaa waxay ku xadgudgudbaan oo huluwi ku sameeyaan tanziiha ilaahay bay ifraad ku sameeyaan ay ku xadgudbaan ilaahay baa nasahaynaa waxun oo dhan baan ka nasahayna say u leeyihiin ayay waxay gaarsiinaysaa sifaatkiisa o dhan inay inkiraan ayay gaarsiisay weeyaan kuwaan mushabbihada la yidhaahdana waxay huluwi ku sameeyeen fii ihbaati sifaati allah sifadaa ma sheegtay waa u sugaynaa laakiin waxaan u sugaynaa bay leeyihiin shay waxa ilaahay nagula hadla waxaan caqliga aan geli karin ma aha sidaa darteed weji haddaw sheegto lahu wajhun ka wajhinaa bay leeyihiin yacni axsan alwujuuh wujuuhda makhluuquu rabbi abuuray wejiga ugu wanaagsanuu rabbi leeyahay bay odhanayaan saasoo kale ku tilmaamayaan wejiga ugu wanaagsanna waa wejiga bani aadamkay leeyihiin marka sidaa darteed allahna weji baan u sugaynaa bay leeyihiin yad buu ilaahay sheegtay lahu yadun kayadinaa bay leeyihiin gacanteennoo kaleeta buu leeyahay ayay yidhaahdaan ayagana waa firaq daalla waay waad ogtihiin qoladaasna waa qoladaas ku xadgudbeen maaragtay fii ihbaati sifaat ayay huluwi ku sameeyeen baynamaa kuwan yani maaragtay ay huluwi ku sameeyeen yani maaragtay fii maxaa la yidhahdaa fi tanziih ay huluwi ku sameeyeen kuwaanna ihbaatka ayay huluwi ku sameeyeen ahlu sunnuhu marka mawqifkoodu waa sidee ahlu sunnuhu labadooda way dhexdhexaystaan dadka ahlusunna waljamaca la yidhaahdo ama ahlulxadiid la yidhaahdo ama ahlulahar la yidhaahdo labadaa firqo oo laba taraf kala taagan qolana sifadii ilaahay bay diiday waa mucailadii qolana sifadii way sugeen laakiin waxay u sugeen khalqiga kiisoo kalebay ilahay ku sheegeen subxaana wa tacaala ahlu sunnuhu labadaba ahlubaail inay yihiinay qireen waxay taagan yihiin mowqif wasad ah sifaadka ilaahay way sugayaan laakiin sida ay mushabbihada u sugto kale uma sugaayaan mushabbihada siday u sugaan u sugi maayaan ma diidayaan sida mucadilada sifaadka ilaahay ay u diideenna ma diidaanoo way sugaan laakiin qaabkay u sugaan calaa wajhin yaliiqu bijalaalihi subxaanahu wa tacaala weji ilahay u cuntama ariiqa rabbi u cuntanta bay ugu sugaan waxay leeyihiin allah weji buu sheegtay wejigiisaan sugayna lahu wajhun حقيقة وجه حقيقة بوليه وسقينا لكن لا كوجوهنا ولا كوجوه المخلوقين مخلوق وجوه ذوك لا يتمعه لمد معه لكن إنه إلهي وجه ليه وسقينا إثبات كاس أي سقين وحيكو خلافين نفادي أو معطلة هذي كو خلافين وجه مركب السقين كيفية السقينا وحيكو خلافين مشبهة ديو وحيليه ووجه يليق بجلاله allah cadamadiisa iyo weynankiisa weji u cuntama buu leeyahay annagana aanan garanaynin xaqiiqadiisa iyo kayfiyadiisa aanan aqoonin ahlu sunnahu marka ariiqaasi ka baxan miyayna marka wasad ahayn waa wasad wa waa wasad way way dhexdhexaysteen firaqulumma ayay dhexdhexaysteen weeyaan marka qaybtaas waa midda uu shiikhu noo soo sheegay raximahullah oo inay wasad yihiin في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين التمثيل المش... بين أهل التمثيل المشبهة وقال ذا سويا كلبات وحولي وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم وهم أهل سنه وسط دحدحادوي في باب أفعال الله إلهي أفعاشي سمرك لجوجو أي دحدحاديين wuxuu rabbi sameeyo abuurinta uu rabbi abuuro bayna aljabriyati qoladan jabriyada la yidhaahdo iyo walqadariya qadariyada kuwa la yidhahdo iyo wahayrihim ayay dhexdhexaystaan yacni ma maaragtay baabka labaad ay wasadka yihiin ila sifaadka horey baan oga soo hadalnay in badanaan ka soo sheekaynay axaadiistii aayaadka aan soo marayno idil waa kaga soo hadlaynay horaan u aragnay marka meeshan waxa weeye midda labaad oo hadda sheekhu noo sheegay waa wasatun fi baabi afcaali illahi bayna aljabriyati walqadariya marka jabriyada yani waxaa la yidhahdaa waa nisbatu ila aljabri nisba ila aljabri baa la yidhahdaa yani maxaa loo jeedaa liannahum yaquuluuna ina alcabda majbuurun calaa ficlihi waxay yidhahdaan addoonku waa mid khasban mujbirada yani kuwaasaa la yidhahda aljabriya baa la yidhahdaa waxay leeyihiin addoonku waa khasban yahay ma arkaysaa wax alla wuxuu sameeyana shaqo kuma laha wax alla wixii ka dhacaa isaga shaqo kuma leh waa wax rabbi subxaana wa tacaala uu leeyahay marka waxay ku xadgudbeen oo huluwi ku sameeyeen fii isbaati afcaali illaahi allaha ficilkiisay huluwi ku sameeyen waxyaalaha rabbi uu sameeyo bay ku xadgudbeen ilaa ay inkiraan addoonkaba inuu ficil leeyahay ba ay inkiraan qofka inuu ficilba leeyahay fal ou ka dhici karo wax samayn karo ilaa ay inkiraan halkaasi ku sameeyeen wey waxay leeyihiin addoommadu waxba ma samayn karaan wax ay sameeyaan ma leh bay leeyihin cidda wax samaysaahi waa allah subxaana wa tacaala addoonkuna waa majbuur waaye waa khasban yahay wax alla wuxuu samaynayo waxay la mid tahay afcaashiisa afcaal ibtiraariya baa la yidhahdaa waa ficil khasban sida maalan qofka lulmada qaba soomaarka cudurkan irticaashka la yidhahdo markuu ku dhaco yani qofka murtacishka qofka markuu duqoobo cudurka ku dhaco gacantiisa saasuu leeyahay soomaha waa jareeya ma celin karaa qofkaasoo kale isma celin karo gacantiisa u jaraynayso ma xukumay leeyihin isaga shaqo kuma leh kaasoo kale oo addoonkana uu la mid yahay leeyihin haddaad maaragtay baal shimbireed aad meel ku xirto meel aad saarto dabaysha soo hadba dhinac u bitin mayso haddaa xarig inta ku xirta meel waxayso sida maaragtay kariishi almucallaqati fi lhawaa dabayshaas oo kale sida ay hadba marna xagga dabaysha ugu wado baalkaas oo shimbireed marna xagga ugu wadoo kaleu la mid yahayo wax oo qudrad iyo awood leeyahay ma jirta bay odhanayaan waxayna leeyihiin qur-aanka ilaahay wuxuu ku leeyahay wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha rama aayaddaas qur-aankay soo deliishanaya wamaa ramayta nabi maxamed markii uu carrada tuuraya ama maaragtay yani ghazawaadkiisa mid ka mida wamaa ramayta id ramayta markaad ganaysa ma aadan gelin walaakina allaha rama ilaahay baa ganaya adiga ma aadan gelin hadalkaas bay leeyihiin marka waxay qabaan afcaasha bani aadamka yani wixii loo idaafeeye qofka bani aadamkana calaa min baabi almajaaza loogu idaafeeyeye xaqiiqatan looguma idaafeynayo oo marka wax macnaheedu waxa waaye ficil kasta uu sameeyo hadduu zinaysto hadduu waxado yani kulli waxay u nisbaynayan ilaahay subxana wa tacala bay u nisbaynayan ma ujeedaan wax kasta saasay leeyihin ahlu sunnaha markay ka jawaabayaan waxay yidhaahdaan wamaa ramayta id ramayta macnaheedu waxa waaye horta ramyi baa loo suga bani aadamka wamaa ramayta ma aadan gelin nebi maxamedow id ramayta markaad gelaysa inuu ganay horta nebigu waa loo sugay id ramayta baa balayidhi waa loo sugay sooma jeedi walaakina allaha rama isaabada ramyigaada ou asiiba gaaladii oo ay wax ku yeeloobaanna rabbi baa iskale subxaana wa tacaala waxgaarsiinta ilahay baa iskale hal sunnuhu halkaasay taagan yihiin waxay yidhaha haddii sidaa aad tidhahdaan waxay noqonaysaa wamaa sallayta id sallayta maxay noqonaya walaakina allah sallam ha dhehe yani taas haddaad tacbiir ka qaadataan taasoo kale u noqonayo wamaa zanayta id zanayta walaakina allah maad dhihi kartaa maya waa khaldantihiin wey khalad wey marka waa waa arrin eber ah hadal baatila waaye ta'wiil baatilah oo ahlubidaca ay wataan waay ilaahay baa tukada ama ilaahay baa ficil xun sameeyey ima soconayso wax jira ma aha waa gaalnimo waay kufri waay marka sidaa darteed ta'wiilkooda waa ta'wiil baatila culammadana marka way radiyaan waxay leeyihin marka wax kasta uu qofku sameeyo yani wax kasta uu sameeyaa ilaahay xaggiisa ilaah baa sameeyey shaqana kuma laha addoonkan loomana ciqaabayo berrinta bay leeyihin hadduu zinaysto hadduu wax dilo haddii uu wax hado hadduu xumaan oo dhan sameeyo wax loo haysta male waa majbuuru waay waa khasban yahay waa qof khasban waay wax loo qabsanaya ma leh marka kuwaas jabriyada waxaa la yidhaahdaa waa atbaacu aljahm ibni safwaan atirmidi jahm ibni safwaan atbaacdiisa waay dadka raacsan ayaa la yidhaahdaa way kuwaasaa loo jeedaa weyaan marka waxa weeye culammada markay ka hadlayaan maalan ibnu qayim aljawsiya raximah llahu fii nuuniyatihi markuu ishaarayo nimankaas muctaqadkooda markuu ishaarayo wuxuu leeyahay madhabkooda baatilkaabuu ishaaraya wuxuu leeyahay wاlcabdu cindahm falaysa bifaacilin bal ficluhu kataxaruki rajbaan wahubuub الriixi aw taxriiku naa'imin wataxaruku اlأshjaari lilmaylaan hadallo sidaasoo kale ku tilmaamaya yani wuxuu leeyahay wاlcabdu cindahum addoonka markii yani maaragtay jabriyada la fiiriya agtooda falaysa bifaacilin mid wax sameeya ma aha mujbirada sidaasay qabaan oo jahmiyada ah waxay leeyihin qofka waxba maba samaynay bay leeyihin bal ficluhu ficilka uu samaynaya dhaqdhaqaaqa uu samaynaya wuxuu qasbanayo uu kasbanayana waxay leeyihin ka taxaruki rajfaan yani maaratay dhaqdhaqaaqaas xarakadaas oo kale uu la mid yahay leeyihin wa hubuubu riixin dabayl oo kale waxay ku dhabatay oo kale ayuu la mid yahay aw taxaruku naa'iman ama qof iska hurdaayo qarwaayo hadba dhinacaas ku gedgedinaayoon ogeyn wuxuu samaynayo oo kale buu la mid yahay bay leeyihin wataxaruku alashjaari lilmaylaani sida geedka markuu dabaysha markay hadba xagga uga timaado marba dhinacuu u liicayoo kaleeto ayuu la mid yahay sidaasoo kale bay odhanayaan weyaan nimankaas jabriyada la yidhaahdaa afcaasha ilaahay halkaasay ka istaageen oo ficilka addoonka dhan ayay waxay u diideen inuu ficil leeyahay ayay ka salbiyeen waxba inuusan samaynin majbuur yahay oo khasban yahay oo wax walbau sameeyana uusan wax shaqaa ku lahayn ayay sugaan cagsigooda marka sheikhu wuxuu yidhi bayna aljabriyati waalqadariyati uu ku yidhi qadariyadii ayuu ayagana iyagana mowqifkaas cagsigiisay taagan yihiin iyagana waxay ku xadgudbeen fii ihbaati afcaali alcibaadi addoommada falkoodayba ku xadgudbeen ilaa ayba u diideen inuuba allaba shaqo ku leeyahay cagsigooday istaageen kuwaan sooma odhanin addoonku waa khasban yahay wax ficila ma leh kuwaanna waxayba yidhahdeen addoonkaa ficilka abuurto wax walba asagaa sameeyo allahna shaqamaba ku lahaba halkaas taagan yihin wax shaqou rabbi ku leeyahay lamaba arkaba mana abuuro ilaahay subxaana wa tacaala waxaasoo shaqana kuma lahay leeyihin marka kuwaan qadariyada la yidhaahdo waa min atbaaci macbad aljuhani dadkiisa weeyaan waxaa la yidhahdaa awalu man takallama bilqadar dadka qadarka kuwa ka hadla kan kuwa ugu horreeyey ayay ka mid yihiin macbad aljuhani ninka la yidhaahdo atbaacdiisii wey nebigana wuxuu ku tilmaamay kuwan leh qofka ficil ma laha mujuusu haadihi lumma inuu yahay mujuusti inay yihiin yani mujuusta waa kuwa dabka caabudo wey naarta caabu dabka caabudo kuwaas inay yihiinuu nebigu ku tilmaamay leanna waxay sameeyeen khaaliq oo allah la jiray leeyihiin oo bani aadamkaaba khaaliqa bay leeyihiin oo falkiisa abuurto maxaa yeele ilaah kale bay sameeyeen oo rabbi la jiro ayay sameeyeen marka mar haddayba taa aaminsan yihiin waxa weeyaan waa yani iyagana waxa weeye majuusu haadihi lumma nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waxay leeyihiin afcaasha ficilka qofka uu samaystaa rabbi shaqo kuma laha wax uu ilaahay shaqo ku leeyahay ma jiro yani qofka asagaa abuurta afcaashiisa iraadadiisa ku samaystaa wax shaqaaha uu ku leeyahay ma jirta bay leeyihiin halkaas ayay qadariyaduna ay taagan yihiin weeyaan halkaasay istaageen marka waa cagsigoodii kuwa kaleeto weeyaan kuwa kaleeto cagsigoodii wey ahlu sunnahu marka xaggee bay taagan yihiin ila wasadiyadii inuu noo muujiyo baa la rabaa aan ou shiikhu noo muujinaya qoladan waxay dhaheen jabriyada wax shaqaaho maaragtay ficilo bani aadamka uu leeyahay lama arko kuwaana waxay dhaheen insaanka laftiisa alinsaanu alcabdu yakhluqu ficla nafsihi isagaaba ficilkiisa abuurto ayay leeyihiin khaaliq maca allahi bay sameeyeen ahlu sunnuhu waxa weeye labadaas way dhexdhexaysteenoo waxay leeyihiin addoonka khiyaar bou leeyahay mashii'ana waa leeyahay ficil asaga ka soo fulana waa uu leeyahay sidaasay leeyihiin laakiin oo waxay ku sugayaan yacni inuu ficil leeyahay mujbiraday kula dagaalamayaan qofka addoonka khiyaarna waa leeyahay ficil ka soo fulana waa leeyahay waxay ku khilaafeen jabriyadii bay ku khilaafeen waa taas weeyaan waxay kaloo yidhaahdeen laakiin ficilkaasi ma dhici karo ilaa bimashii'ati illahi subxaanahu wa tacala wa iraadatihi ilaahay baa ficilka abuuray allah baa abuuray ilaahay hadduu doono unbuu dhici karaa hadduusan rabbi doonina waxba ma samayn karo weeyaan khiyaaraa lagu siiyo oo aad dhaqdhaqaaqi karto ood wax walba samayn karto laakiin ma samayn kartid ilaa shay laguu qadaray mooye hal sunnuhu halkaasay taagan yihin oo allah ba qur-aanka wuxuu ku leeyahay wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun ilaahay baa idinka idin abuuray waladii tacmaluunahu waxaad samaynaysaanna rabbi baa abuuray waxaad samaynaysaa ficilkiinana allah ayaa abuuray subxaanahu wa tacaala weeyaan wuxuu ilaahay leeyahay marka wallahu khalaqakum wamaa tacmaluuna sooma jeedin ilaahay idinkuu idin abuuray wuxuu kaloo abuuray wamaa tacmaluuna waxaad idinku samaynaysaan wamaa tacmaluuna marka la leeyahay inay camal samaynayaan waa loo sugay soo maaha waa loo sugay aayadda ihbaat alcamal ayaa jiro wamaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan waxaad samaynaysaanna ilaahay ba abuuray wey sida idinka laydiin abuura camalkiinana loo abuuray hal sunnuhu halkaasay taagan yihiin weeyaan madhabkaas waa madhabka saxda ah wuxuu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala wamaa tashaa'uuna إلا أن يشاء الله محل يري مشي أبا إلهي أسوغي سبحانه وتعالى وما تشاءون وحمد دون ميسان إلا أن يشاء الله مرك ربي سبحانه وتعالى يعني وحو أسوغي الدونك إنه مشيئة ليهي هذه المشيئة هذه المشيئة تأتي بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى إلهي دونستيسك بعد مركو شيء كل دونه أي إيمان يساويا مرك مذهب كاس أي أهل سنه أي تاجيهين وأنا مذهب وسط كأه oo maaragtay yacni xaqa ah waa kaas weeyaan labadaas labada taraf kale taagan ayay wasad u yihiin walidaalika safaariiniyada wuxuu ku leeyahay shiikha safaariini wuxuu odhanaya markuu arrintan ka hadlayo afcaalunaa makhluuqatun lilaahi laakinahaa kasbun lanaa yaa laahi fakulu maa yafcaluhu alcibaadu min طaacatin aw ضidha muraadun lanaa min gayri maطiraarin minhu lanaa fafham walaa tumaari yani saasuu leeyahay wuxuu leeyahay afcaaluna madhabka ahlu sunnahu ka tarjamaya afcaalunaa anaga ficilkeenna aan samaynayn haddaan addoommadii nahay makhluuqatun lilah waa mid rabbi u abuuray subxaana wa tacaala allah baa abuuray buu leeyahay laakinahaa kasbun lana waa kasab annaga noo sugnaaday yaa laahi midkaa mashquulsanow kalaahigaao kasab aan leenahay waaye oo rabbi subxaana wa tacaala u abuurtay weeyaan fakulu maa yafcaluhu alcibaadu min taacatin aw diddiha wax alla waxay addoommada sameeyaan oo taaco ah ama macsiyo ahoo didkeeda ihi waxa muraadkeedu lirabbina muraadu wuxuu leeya muraadun lirabbina min hayri madiraarin ayadoo wax idiraari aynan jirin buu leeyahy minhu alla xaggiisa aan wax idiraari aynan jirin ama addoonka xaggiisa aynan jirin markaasuu yihi fafham walaa tumaari madhabka ahlu sunnaha faham hana ka doodin ha ka murmin muran ha la imaanin marka ahlu sunnaha waxa weeye maaragtay waa wasatun bayna aljabriyati waalqadariya labadaas ayuu maaragtay u dhaxeeyaa waaya marka taasna waa madhabkii labaad weeyaan wuxuu sheikhu leeyahay raximah اllahu isagoo baabkii saddexaad baabkii saddexaad ka warramayo wa fii baabi waciid illaahi alla waciidkiisa waa goodiga waxa la yidhaahdo ama tahdiidka la yidhaahdo oo naar iyo cadaab laiskugu goodiyo o laisku tahdiidiyo weeyaan markii baabkaas la joogo oo aayaat alwaciid iyo axaadiis alwaciid laga warramaayo ama fii baabi alwacdi aayaadka wacdiga ilaahay oo ballanqaadka jannada uu dadka siiyo iyo maaragtay iyo axaadiista ka warramayso marka la joogana ahlu sunnuhu waa wasat wey way dhexdhexaystaan maxay dhexdhexaystaan bayna almurji'ati wاlwaciidiyati min alqadariyati wagayrihi dadka kuwa qolada murji'ada la yidhaahdo ahluirjaaga la yidhaahdo iyo kuwa waciidiyada la yidhaahdo oo waciidka keliya goodiga iyo tahdiidka keliya xoojiyaahi oo qadariyada ka mid ah iyo wagayrihim ayay dhexdhexaystaan ahlu sunnuhu labadaasi u dhexeeyaan weeyaan ay wasad ay yihiin marka وباب كسد حادوي في باب أسماء الله إن وسطهين أهل السنة وسوء أرقني في باب أفعال الله إن وسطهين وسوء أرقني وفعلك إلهي إن أبوره أدون كان خيار لسيي وفعلك سوء كسب إنسان كان سوء أرقني والله إيمانك كان سد حاد وحوي في باب وعيد الله ووعده بلنت وعيدك يا وعدك جودك يا بلنقاتك تهديدك يا ونا إمارة خير خيرك قفك الله شيئا أهل السنة هو أحد حادوي لبدا فرقة أي أدحية فرقة فرقة أخرى واحد اللي هذا المرجئة مرجئة بل اللي هذا مرجئة ده وحا مرجئة الله هم عابي أرت مرجئة وحا هو نسبة إلى الإرجاء دب دب بل اللي هو تأخيره ودب دقوي شيء دب لو دقال اللي هذا سموا بذلك وحا الله هم عابي لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان وحي دب أعماشي بي وحي كسارين ويدب أقدقين مسمى الإيمان عمل كلا سمينا صلاة إيا صونك إيا عباداتك إيا خيرك أتسمينا يسد إيمانك كمد ما هم بيدهن كما جيرو ما هم إيمان شقكم ولا يدهن سدا سيدهن مركا باب كاس مركا لجوغو يعني أهل السنة هو وسط بين المرجئة مرجئة مركا وقواس ويان waxay leeyihiin murji'adu waxay qabaan iimaanka marka la joogo al-iimaan waa mujarrad at-tasdiiq bil qalbi wa in lam yantiq bihi marba haduu qofka ilaahay subhanahu wa ta'ala oo qalbiga ba ka itiraafsan inuu alla jiro tasdiiq bil qalbi inuu ilaahay jiraba haduu haduu itiqaadsan yahay qofka mu'minun kaamilul iimaani wa ilayhi wa mu'min iimaankiisuna oo dhammaystiran yahay weeyaan madhabkaasi ay leeyihiin yani saasay maarata murji'adu qabtaa walidaalika waxay leeyihin marba hadduu ilaahay ictiraafo wax alla wuxuu doono ha sameeyo wax alla wuxuu doono ayuu samaynaya hadduu zina galo hadduu qatli sameeyo dad muslimiina dilo mu'miniin dilo hadduu sariqa sameeyo dembi kabiira hadduu ku dhaco wax kastuu sameeyo wax iimaankiisa ay u dhibaysa lama arka bay leeyihiin madhabkooday ka mid tahay waxay yidhaahdaan laa yaduru maca aliimaani dambun marba haddaa mu'min tahay ilaahay qalbiga ka ictiqaadsan tahay dambi kastoo samaysa waxba kuu dhibi maayo bay leeyihin kamaa laa yanfacu maca alkufri taacatun sida gaalnimo markuu qofku gaal yahay kufriba uu la yimaado yaa taaco kastoo sameeya aysan waxba ugu taraynin ayuu kana la mid yahay bay odhanayaan saas halkaas ayay marayaan weeyaan marka sidaa darteed qofka murtakibulkabiira ah dembiga la yimaado macsiyo weyn oo kabiira ah la yimaado ayaga agtooda waxay qallibayaan waciidkii bay xoojinayaan waciidkay xoojinayaan waxay leeyihiin hebel hadduu dembi kabiiraha ku dhaco uusan ka tooba keenin waxa weeyaan naartuu qiyaamaha gelaya wuxuuna noqonayaa mukhallad fi naar ma astaqfirullah yani waxaan ujeedaa ayaga waxay leeyihiin waa murjicadiian ka hadlay taa waa qaybtii labaad baan galay qaybtii labaadaan galay waciidiyadii baan galay may ayaga baabul wacdigay qallibayaan wacdiga qalliba nusuusta wacdiga ka hadasho ay quluub ku sameeyaan qofkaba haduuba i'tiraaf qalbiga haduu la yimaado wa kaamilul iimaan ilayhi iimaanki samanus qaamayo jannadu galaya naarna is arki maayaan bay oranayaan weyn halkaas ay marayaan marka macnaheedu waxa weeye dadka yaani iimaanka ee dadka maarata kan ugu xun iimaankiisa iyo kan ugu wanaagsan iimaankiisa waa isku midba ay leeyihiin واسكمد بيلين ما حيالي إيمانك بوحي أي قانان يعني مارتي قلبك تصديق بالقلب كلية انت اسكلية بيربان مجرد التصديق التصديق بالقلب بيربان هذا بقفك قلبك يسمر بك الرميه وكامل الإيمان أي أورنا يساس إليه ويا هذا الكاسي مريا ما حيالي وحيليهين إيمانكم مارتي ما كيف سموه نسقان ملها مربى هذا مؤمن نقضوا إلهي قلبك وكاعتقاديه خلاص هو مرك وحي ربان إنا يرهدان إبليس وربي يقانو إلا إبليس إنه إلهي جروا اعترافين يا سوما إيه ملك الجبريل إيه ميكائيل واسكو إيمان إنا يدهان ربان سوما جدي مرجع هذا وكوا سويا هل كاسي هل كاس واسكو إيمان إنا يرهدان لأن اعتراف بالقلب كليا الربا هذا قلبك اعترافه وحوى إيمان جبريل وحيليهن إيمان إبليس كإيمان جبريل وكلا تويا إيمان أبي جهل كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم أبي جهل إيمان كيسة إيمان كالنبي الله محمد وقالوا لم يدين إيمان كفرعون أو ليهي وحيليهين ما دام اعتراف القلب أو يهي فرعون إنه إله جروا أوغا مربى هذا اعترافي نبي الله موسى كيسي والمي مرك إرجاجا نوعس أو كليتا وحال يرهدا وكفر وي يخرج صاحبه من الملة دين تنو كبحا يقفك سيدا سوكال آمين سن نوعس وكال كن آمين سن وحوي وكبحا ياوي مرك تساهل أي وحي يعني ما ركتي أي كسمي يعني غلو كسميان آياتك إيا نصوص وعدك أي غلو كسمي كحد قدين إيا استكوا سميين ويا iimaankuna waxay leeyihiin maaragtay ma nusqaamo waa mid bay leeyihiin maaragtay qofka murtakibulkabiirahana faasiq lama dhihi kara bay leeyihiin faasiq lama dhihi karo laguma xukmin kara bay leeyihiin kuwaas waa kuwa murji'ada ah weeyaan ahlu irjaaga la yaqaano waay laanna camalka kuma daraan yacni maaragtay ku dari maayaan maxaa la yidhahdaa iimaanka inuu ka mid yahay ku dari maayaan weeyaan yacni camalka iimaanku ka mid yahay ma odhanayaan qoladan waciidiyada la yidhaahdo شيخ وحيري من القدرية وغيرهم ويري وعيدية القدرية كمديهم وعيدية كوا اللي يراها أصل كوا الوعيدية وحلو جيدا والخوارج والمعتزلة معتزلة اللفت هذا قدرية كمدة قدرية كمديهم معتزلة اللفت هذا محايا لي وحي أركان يعني أن الناس أن الإنسان مستقل بعمله سدا سو كلا بي آمن سيهين ويا مركا وعيدية نوالي يراها qadariyana way yihiin sida sheekhuba uu ku tilmaamay raximahullah uu ku tilmaamo weeyaan iyaguna yacni maaragtay waxay qabaan infaad ulwaciid wax la yidhaahdo marba goodigan ilaahay uu aayaad hebel naarow gelaya hadduu yidhaahdo waa in la fuliyo waajiba inay ku tahay leeyihin laanna yacni maaragtay iyagu waxay qabaan caqligooday rajaxaan muctasilada iyo waxa lamidka ah caqligay nusuusta ka hormariyaan sidaa darteed ba waxay leeyihiin yajibu cala allahi caqla allah caqli ahaan waxaa ku waajiba أن يعذب العاصي كان عاصي إنه عذابه أي واجب كوه كما يجب عليه أن يطيع أن أن يثيب المطيع كان مطيع إنه ثواب يسد واجب أقطعي أيه كان عاصي كان إنه عذابه أي واجب أقطعي أي أورنا يا ويا مركا qoladaas marka waciidiyada iyagu waxay qabaan qofka hadduu dembi yar ka dhaco dembi kabiira hadduu ka dhaco uusanna ka toobo keenin inuu mukhallad fi naar yahay naarta ilaahay lagu waarinayo waxaa qabo khawaarijta iyo muctasilada labadaba way qabaan weeyaan waana waciidiyada kuwa uu shiikhu maaragtay oo ku sheegay weeyaan labadooda marka laba dhinacay kala taagan yihiin sooma jeedi murjicadu maxay qabaan waxay leeyihiin qofkan iimaankiisu waa kaamiluliimaan fisqi hadduu ka dhacana فاسق لغم حكمايو مارتي كوان وعيديدا هو جبري معتزلة جهمي مارتي محمد جد خوارجتا وحي قبان أيقنا إن مارت وعيد كبا يغلبا ين يحوجنا ذنبي يرهدو كدعو مقع مسلم كوا لغا ساريا وانو إمان دونتا في باب أسماء الله أو شيخ كوا رمدونا مقع مسلم مدوا لغا ساريا آخر وعيد كان الغلبا يايو وإنو نار كوارو أو ولبس أو كجيرو سداس أي ليهين وين ahlu sunnahu marka waa wasad labadooday dhexdhexaysteen laba tarafay labadaa kala taagan yihiin ahlu sunnaha marka wasad wey waxay leeyihiin qofka murtakibulkabiira dembiga qofka la yimaada waa aaim wey waa dembaabay waciidka oo aayaadka naarta inuu gelayo tilmaamayana mucarad buu u yaho waa ku dhici karaa waa naaqisuliimaan ay leeyihiin iimaankiisa waa nusqaamaa lanna iimaanka ahlu sunnahu yani waxay qabaan iimaanku inuu ziyaado inuu nusqaamana way qabaan iimaanka waana ziyaada waana nusqaama sidaasay qabaan maaragtay sidaasay qabaan marka waxay leeyihiin sidaas darteed ma ahan sida murji'adu ay leedahay inuu kaamiluliimaan yahay inuu kaamiluliimaan yahay ama inuusan aayaadka waciidka aynan taabanaynin oon la naaraynin sidaa ma aha murji'ada warkeeda ma jiro waa naaqisulimaanu noqon karaa naarta ilahayna wuu geli karaa sida ay khawaarijta iyo muctasilada waciidiyadu ay qabaanna ma aho qofka muslimkaahi mukhallad fi naar ma noqonayo kabiira hadday ka dhacdo naarta lagu waarin maayo wuu ka soo baxayaa imaa bishafaacatin wa imaa bigayri shafaaca shafaacada ilaahay ambiyadiisa rusushiisa shafeecayan inuu rabbi uga saaro inuu rabbi subxaana wa tacaala isaga uu doono uu ka soo saaro biduuni shafaacatin uu ka soo bixiyo ayay kaga soo baxayaan marka sidaa darteed mukhallad fi naar ma noqonayaan يعني سداس أي ماركتي أو سدا أي معتزلة وعيدية أي قبان يجي مارت خوارجته ما أهويان لأن مرجعنا وحي حجيان أي قلبين نصوص توعدية khawaarijta oo waciidiyadii ah iyo muctasiladana nusuusta waciidkay xoojiyeen ay maaragtay ay qallibeen oo huluwi kusii sameeyeen weyaan walidaalika ahlu sunnahu marka mowqifkaas way dhexdhexaystaan mowqifkaasay leeyihiin inuu qofka murtakibu lkabiira ah naaqis liimaan ou yahay iimaankiisa u nusqaamay lanna aliimaanu yaziidu wayanqus abaan dadka ahlu sunnaha sidaasay qabaan sidaa darteed irjaa qofka hadduuba qawlun bilisaanna u qabo carabka in laga hadla iimaanka marka la tacriifinaayo oo shahaadateynkii carabka looga dhawaaqo ficilkii lagu sameeyo qalbiga laga sameeyo laga ictiqaadiyaahi hadduu qofka intaa ictiqaadiyo irjaa waa ka baxay mana ku jiro weeye lama loomana nisbayn karo murji'inimo walidaalika culammada waxay dhahaan yani dadka yani qayb waxaa jirta murji'at lfuqahaa la yidhaahdo oo ahlu sunnahana lagu tiriyo yani maaragtay yani sida abu xaniifa oo kale iyo atbaacdiisa irjaagoodu ma ahan midkii gaalnimada ahaa ma aha inkastoo irjaha ay qabaan ou yahay mid baaila qowl baailo mubtadaca ou yahay yani waxay yidhaahdaan acmaasha laysat min musama aliimaani yani alacmaalu laysat daakhilatan fi liimaan camalkay ka saaraan intaas camalka iimaanku ma soo gelayay yidhaahdaan ayuu baatil ku yahay laakiin kufri ma aha maxaa yeelay ahlu sunnahay waxay la qabaan dadka murji'at lfuqahaa la yidhaahdo ahlu sunnahay waxay la qabaan in qofkaani taxta mashii'at illaahi uu yahay saaxibulkabiiraha ah hadduu doono rabbi uu cadaabayo hadduu doono uu cafinaayo hadduu cadaabo inuu naarta shafaaca iyo hayr shafaaca labadaba uga soo bixi karo intaasi ahlu sunnaha la qabaan marka sidaa darteed ayaga irjaagii kufriga ahaa laguma xukumaayo irjaaga kufriga laakiin qowl mubtadaca oo baatila inuu yahay ayaa ahlu sunnaha ku khilaafsan yahay intaasna ahlu sunnahay ka waafaqsan yihiin weyaan marka acmaasha la sameeyaahi waxay ka mid tahay yani maaragtay camalka waa min musama aliimaanu soo gala wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum aayadda ii sheeg wakadalika jacalnaakum ummatan wasadan litakunu shuhadaءa cala الnasi wayakun rasulu calaykum shahiida wma jacalna alqiblaة alati kunta calayha ila lanaclama man yatabicu rasuula miman yanqalibu cala qibayhi wainaha lakabiiratun wain kaanat lakabiiratan ila cala aladiina hada allahu yani salaada waa culustaha ila cala aladiina hada allah dadkuu rabbi hanuuniye mooye markuu salaaddii rabbi ka soo shekeeyey muxuu yidhi wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ilahay iimaankiina mid dayacaaya maaha iimaankaas waxaa lagu fasiraa waa salaadii wey ay salaatakum wey sida bukhaari iyo hayruhuba ay wada warinayaan marka acmaashu fii musama aliimaanay soo gashaa lagama saari karo lagama saaro marka camalku fii musama aliimaani buu ka mid yahay marka ahlu sunnuhu halkaas ayay dhexdhexaystaan labadaa firqo oo midna ay taagan tahay yacni qofka kaamiluliimaan waay sida murji'adu ay qabaan ibnu qayim aljawsiyi fii nuuniyatihi markuu ku radinayo wuxuu leeyahay waxay qabaan murji'adu wاnnaasu fi اliimaani shayءun waaxidu kalmishti cinda tamaasuli اlasnaani bay leeyihiin yani waxay leeyihiin dadku xagga iimaanka markii la fiiriyo waa hal iimaanku waa hal xabay ka wada mid yihin kulligood waa isku mid dadkao dhan sida markii shallada baasha lagu shallaysanayay ilkaheeda say u siman yihiin oo kale ayay iimaanku dadka ugu siman yihiin bay yidhahdeen qaaluu waiqraaru اlcibaadi biannahu khalaaqahum huwa muntaha aliimaan saasay yidhahdeen yani waxay yidhaahdeen qofba hadduu iqraariyo iqraaru lcibaadi addoommada haddayba qiraan biannahu khalaaqahum allihii abuuray inuu allah yahay haddayba qiraanba huwa muntaha aliimaan iimaanka meesha ugu dambaysa hadday ictiraafaan alictiraafu bilqalbi basaaba iimaan ay leeyihiin ahlu sunnuhu sidaa way ku radiyaan qawlun bilisaani wa camalun bilarkaani wa tasdiiqun biljinaan ala rabaa in saddexdaas oo qofku la yimaado irjaagu uu ka badbaadaya weeyaan هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ما يجب اعتقاده في علوه ومعيته سبحانه ومعنى كونه سبحانه في السماء وأدلة ذلك وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه مع وأنه معنى معنى حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يسان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تذله وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان ف والإيمان والإيمان فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو الذي وهذا باطل بإجماع أهل العلم وال وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان فإن الله قد وسع هذا باطل بأهل العلم والإيمان فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره وجوب الإيمان بقربه من خلقه وأن ذلك لا ينافي في لا ينافي علوه وفوقيته قال رحمه الله وقد دخل في ذلك الإيمان الإيمان بأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم أقرب إلي أقرب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع عوته وهو وهو علي وهو علي في دنوه قريب في علوه
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirna makaanatu ahli sunnati waljamaaca bayna firaqi اlumma marka waxaan soo aragno shiikhu noo soo sheegay ahlu sunnaha inay wasad yihiin fii firqi اlumma markii ummadda muslimiinta kooxaheeda iyo firqooyinkeeda la fiiriyo dhexdhexaad inay yihiin cuduul iyo khiyaarna ay yihiin sida ummatu muxamedba ay wasad u tahay dhexdhexaad ay u tahay ummadaha kale markii loo fiiriyo alyahuudu waannasaara marka wuxuu noo sheegay sheikha uu maaragtay fasalkan ku sheegay shan baab ayuu tiriyey saddex ka mida shalaan ka soo baxnay darsigeena hore uga soo baxnay fii baabi sifaati wasad yihiin subxaanahu watacaala waa ka soo hadalnay oo ay u dhaxeeyaan بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة باب كلباد وفي باب أفعال الله أفعاش إله سبحانه وتعالى من وصدهين بين الجبرية والقدرية لبدا سن إني أد حيان أهل السنة وتي لباد وي كسد حاد وفي باب وعيد الله الله وعيد كيسا يوعد كيسا markii la fiiriyana inay wasad yihiin bayna almurji'ati waalwaciidiyati min alqadariyati wagayrihim labadaas inay u dhaxeeyaan waxaa noo harsan marka shantii baab laba noo dhiman kan saddexaad waxaa weeye wa fii baabi asmaa'i aliimaani waaddiin bayna alxaruuriyati waalmuctasila wa bayna almurji'ati waaljahmiya ahlu sunnuhu waa wasad wey wahum wasatun dhexdhexaad wey ama khiyaar wey ama cuduul wey markii loo fiiriyo fii baabi asmaa'i aliimaani waaddiin magacyada iimaanka iyo diinka uu leeyahay markii la fiiriyo dhexdeeda la joogo wasad weeye yay dhexdhexaystaa markay wasad u yihiin oo khiyaa ay cuduul u yihiin bayna alxaruuriya xaruuriyada waa khawaarijtii weeye iyo waalmuctasila oo isla socdo dhinaca muctasilada iyo khawaarijta oo dhinaca xaruuriyada iyo wa bayna aljahmiyati walmurjia wa bayna almurji'ati waljahmiya murji'ada iyo jahmiyada oo dhinac ah labadaa daraf markay kale istaagaan firqa alfirq daalla ahlu sunnahu wasat weeyaan marka baabkaas baab aad iyo aad u qiimo badan waaye baabu asmaa'i aliimaani waaddiin yacni waxaa la yidhaahdaa waxa weeye alxukmu cala alinsaani bilkufri aw alislaami aw alfisq baabkaasi yacni marka qofka insaanka la xukumaayo ayuu ayaa laga hadlaa marka alasmaa culammadu waxay kaloo yidhahdaan baabu alasmaa'i waalaxkaamna waa la yidhahdaa baabu alasmaa'i waalaxkaamna waa la yidhahdaa alasmaa marka la leeyahay waxaa loo jeedaa waa asmaa'u ddiin diinka magacyihiisa uu la yimid shareecada islaamka ay la timid oo maalan waxaa la leeyahay haada mu'minun fulaanu mu'min iimaan inuu mu'min yahaa la sugaaya fulaan waa muslim muslimun baa la odhanaya fulaan waa kaafir fulaan waa faasiq fulaan waa munaafiq wax saas asmaadaasi ayaa la yidhaahdaa yani asmaau liimaan ama asmaau ddiin taasaa loo jeeda alasmaa taasaa loo jeeda axkaamtana waxaa loo jeedaa yani waxaa loo jeedaa waa axkaamu asxaabiha fi dunya waalaakhira magacyadaas aan soo sheegnay magac kasta xugum uu leeyahay xugum baa ka ratib maayo haddaa muslim tiraahdo axkaamuu yeelanayaa mu'min axkaamuu leeyahay kaafir markaad tiraahdo xugumuu leeyahay faasiq xugum baa ka ratib maayo fi dunya waalaakhira marka alaxkaam marka la yidhahdo waxaa loo jeedaa ay axkaamu asxaabiha fi dunya waalaakhira adduun iyo aakhiro magacyadaas dadka lagu magacaabay axkaamta ay yeelanayaan adduunka ama aakhiro ay ku yeelanayaan baabkaasaa loo jeedaa marka baabkan waxa weeyaan sheikhu wuxuu u caqiday labadaas yani waxa weeye markii baabul yani la fiiriyo baabu baabu asmaai aliimaani waaddiin ama baabu alasmaa'i waalaxkaam markaad fiiriso waxa weeyaan saddex daraf laba daraf oo ahlu bidaca kala taagan yihiin oo darafay naqiid ah iyo ahlu sunnaha oo wasad ah marka ahlu sunnuhu waa wasad oo waa dhexdhexaad markii labadaa loo fiiriyo qaybta horeeto oo musanifka uu noo sheegay waa alxaruuriya waalmuctasila xaruuriyada waxaa nidhi waxaa loo yaqaanaa alkhawaarij waxaana loogu magacaabay nisbatan ilaa xaruuraa xaruuraana waa magaalo kuufo u dhow oo ciraaq ku taallo oo markii cali ay ku kaceen khawaarijta ay ciidankiisii ka baxeen meesha isku urursadeen khawaarijta nimanka la yidhaha meesha isku urursadeen baa xaruuraa la yidhaahdaa markaasa xaruuriyiin loo bixiyey magacaas lagu magacaabay weeyaan magacaasaa lagu magacaabay waa dadkii cali bn abi aalib ku kacay oo maaragtay rafdiyey imaamadiisa waa kuwaasi weeyaan muctasiladana oo isku darafka yihiinna waxa weeyaan waa atbaacu wasil ibni cataa waasil ibni cataa dadka raacay ayaa la yidhaahdaa muctasila waxay culammada leeyihiin wuxuu ka mid ahaa waasil ibni cataa talaamiidii xasan albasri ardaydiisii buu ka mid ahaa marka markii mas'alada yani xukmu murtakibu lkabiira ay isku khilaafeen ou arkay inuu mowqif ibtidaaca leeyahay ayuu ka fogaaday wuu ka tegey markaasa xasan albasri wuxuu yidhi inahu qad ictazalana waasil ibni cataa waa naga tegayoo kooxdeenna waa ka baxo halkaasu maarata ardaynimadii xasanulbasri uu ahaa ayuu ka tegayoo meel kale ayuu ciidan ku urursaday xer oo samaystay oo madhabkiisa baatilka uu ka waxeeyo marka waasil ibni cataa isaga madhabkan ictizaaliga isagaa bilaabay laakiin madhabka waxaa nashriyey oo u istaagay camr bn cubayd ninka la yidhaahdo isagan muctasiliga weyn ninkaasaa madhabkaas u istaagay oo nashriyey oo qayb weyn ka qaatay camr bni cubaydna nin waxaa la yidhahdaa caabid ah aad u cibaado badan uu ahaa tawaaduc badan say maaragtay kutubta ka sheekeeyaan ilaa ay ku kadsoomeen dadkii maaragtay dowladdii markaa joogtay oo banilcabaas madaxdoodii ay ku kadsoomeen imaamkii ma ninkii khaliifada madaxda u ahaa muslimiinta markaa madaxda u ahaayo fikradda ictizaaliga qaateen a'immadana layn jiro la dagaalami jiray ay ku kadsoomeen yacni cibaadadiisa iyo waracnimadiisa iyo markay arkeen manhajkiisa iyo caqiidadiisa iyo ma aynan fiirinin ilaa gabayo uu tiriyaa la yidhaha mid khaliifadoodii ka mid ah uu yidhaahdo kullukum yamshi ruwayda kullukum yatlubu sayda hayra camr bni cubaydin buu dhihi jiray yani saasuu yidhaha kulligiin yacni maaragtay tartiib tartiibaad u soconaysaanoo muraadkiinana waxa weeye xooladoon baa tihiin maarataas kullukum yatlubu sayda ogaar baa raadinaysaan iyo waxiinan diin diintiina waxay idinka tahay xooladoon laakiin camr bni cubayd kuma jiro u dhihi jira wuu ku kadsoomay ikhtara bihi walidaalika waxay qaadatay dowladdii dhammayd fikradda ictizaaligaa bay qaadatay inuu qur-aanka makhluuq yahay a'imo badan ay u garaaceen u dileen u xabiseen dhib badan ay u keeneen dhowlka ka cayriyeen dhib weyn ay geysteen weeyaan marka labadaas qolo daraf waaye khawaarijta iyo muctasiladu darafay taagan yihiin fii baabi alasmaa'i waalaxkaam oo madhabkoodu waa madhab mutashadid ah madhabkoodu waa madhab mutashadid ah weeyaan waxay leeyihiin qofka murtakibu lkabiira dembi qofka la yimaado kabiire ay ku dhacdaahi ou ka dhaco sida sariqada iyo zinada iyo qatliga iyo wixii lamid ihi shurbu lkhamri iyo markuu sameeyo islaamku waa ka baxayaahay leeyihiin islaamku waa ka baxaya wabitaali waxay leeyihiin qiyaamo markuu tagana waa mukhallad fi nnaar yacni sooma jeeda waa asmaa asmaa uddiin marka hore way islaamkay ka saareen islaamkay ka saareen marka labaad xukunka labaaday siiyeen waa maxay mukhallad fi naar inuu yahay naarta lagu waarinayo usan weligii ka baxaynin labadaasay qabaan muctasilada iyo khawaarijta oo xaruuriyada la yidhaahdo weeyaan laakiin xukunka adduunka islaamka in laga baxaahi way wada qabaan islaamku way ka baxaayaan way isla qabaan laakiin muctasiladu ayagu waxay leeyihiin islaamki waa ka baxayoo muslim lama odhanaayo gaalnimana ma gaarin oo gaal waayo lama odhanayay leeyihiin gaalnimana ma gaarin marka maxuu joogaa meel dhexdhexaaduu joogaayo muslimka iyo islaamnimada iyo gaalnimada udhexaysuu joogaa bay leeyihiin adduunka markii la fiiriyo laakiin aakhara xukunkeeda way la qabaan khawaarijtay la qabaan inuu mukhallad fi naar yahay naarta in lagu waarinaayo ay qabaan sidaa darteed yacni madhabkaas baatilkaa oo qawaaciddoodii usuushoodii aan kusoo darasnay kitaabkii maaragtay usuul usuul tafsiirka aan kusoo darasnay ayay leeyihiin ood aragteen almanzila bayna almanzilatayni manzilatun bayna manzilatayn ayaa la yidhaahdaa waana baatil wey waa madhab baatil ah oo kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga iyo wax tusinaaya aynan jirin maxaa yeelay xaq iyo baatil wax udhexeeya ma jiro kufri iyo iyo maaragtay iimaanna wax udhexeeya ma jiro maxaa udhexeeya kufri iimaan ilaahay wuxuu leeyahay qur-aanka ku leeyahay famaada bacda alxaqi ila dalaal ilaa xaq haddii la yidhahdo waxa ka soo hara gadaashiisa waa maxay waa dalaal waay marka manzila bayna manzilatayn ma jirto wax la yidhahdo wuxuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala wainaa aw iyaakum lacalaa hudan aw fii dalaalin mubiin yacni labadeenna nebi maxamed baa odhanaya hadalkaa dheh la leeyahay anaga iyo idinka mushrikiinta midkeen un baa xaq ku sugan oo hanuun ku sugan kan kalena baadi buu ku sugan yahay macnaha laba qofoo laba xaq wada haysataahi ma arkaysid ma jiro laba xaq ma jiro alxaqu laa yatacadad xaq waa hal xabo wey hal mid wey marka waxa la yidhahda manzila bayna almanzilatayn oo udhaxeeyo yani maaragtay kufriga iyo iimaanka udhaxeeya ma jiro waa bail wey huwa aladii khalaqakum faminkum kaafirun wa minkum mumin soo maahayn yani ilaahay baa abuuray dadka qaarna waa kufaar qaarna waa muminiin wax udhaxeeya ma jiro marka waa madhab baila wey laakiin khawaarijtu iyagu waxay leeyihiin sariix waa warkooda waxay leeyihiin waa kaafir adduunka waaba gaal waa xalaalu dam dhiiggiisa waa bannaan yahay maalkiisana waa xalaal bay leeyihiin oo wixii laga qaataa waa haniima wey saasay qabaan hadalkaasay leeyihiin waa xalaalu dam walmaal ayay taagan yihiin sidaa darteed bay khawaarijtu markaas markay dadka kufrisiiyeen xukaamtii bay ka bilaabeen oo cali iyo mucaawiya ayay gaalaysiiyeen kufaar waaye bay dheheen radia allahu canhumaa ayay cali mucaawiya ayay gaalaysiiyeen saxaabadana way gaalaysiiyeen intooda kulligood way gaalaysiiyeen weya markay gaalaysiiyeenna waxay ku bannaysteen inay la dagaalamaan dhiiggooda markaasay bannaysteen soo ma jeedin yacni axkaama ka ratibata kufaar weeye wa xalaalu damay leeyihin dhiiggooda waa bannaan yaho waa lala dagaalami karaa walidaalika waxaa keenay khuruujka asalkaba sida haddaad fiirisaan khuruujka waxa la yidhaahdo xukaamta lagu baxo asalkeeda khawaarija laga soo qaatay waa khaariji wey sidaa darteed hadda xarakaadkan takfiiriga ahee caalamka hadda ka jiro ama qataaliyiinta la yidhaahdo yacni maaragtay xarakaadkaasi waxay qabaan yacni sibqadii iyo xukumkii khawaarijtoo kale haystaan waana khawaarij runtii khawaarij wey sababtu waxa weeye marka ugu horrayso tafsiirkii waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruuna oo duuduub ahoo mutlaq ah ayay dadka dusha ka saarayaan xukaamtay saarayaan markay xukaamta gaalaysiiyaan hadda keligood caalamka ma joogaan moog tahay dad ahlu cilmiyo muxadisiin ahoo maarata maa sha allah ahlul athra ayaa caalamka ku nool markaasa waxaa leeyahy war maya tafsiirkan tafsiir baatila wey waa tafsiirkii khawaarijta in alxukmu ila lilahi intay yidhaahdeen cali bn abi aalib iyo mucaawiye iyo saxaabadii camr bni caas iyo abu muusa alashcari ay wada gaalaysiiyeen marka a'imadii markay yidhahdaan war tafsiirkan waa tafsiir khaariji tafsiir khawaarij ay wadato weeye waa casrigeenaanan joogina sheegaya takfiiriyiinta joogaan baan ka hadlaya waxay leeyihiin mar hadday xukaamtii gaalaysiiyeen ayagoo biduun tafsiilin leanna madhabka ahlu sunnaha waa in la tafsiiliyo waay madhabka ahluxadiidku waa tafsiil baa ku jira waman lam yaxkum ma anzala allah fa ulaaika hum lkaafiruun maaha itlaaq maaha la iskama duuduubayo maxaa yeele tafsiirka ibni cabaas waa taqaanaan kufrun duuna kufrin ulmun duuna ulmin fisqun duuna fisqin yani waad garanaysaan tafsiir sala baa la yidhahdaa salaf saalix waddada ay mareen wa in ayadoo duuduuba dadka la dul saarana yani inaan ku baraarugnaas yani waman lam yaxkum bima anzala allah fa ulaaika hum lkaafiruuna biitlaaqihaa dadka dusha laga saaro khawaarij unbaa iska lehay ahlu sunnuhu ma qabaan taas inaan ogaana baa muhiim ah weya culammadii markay yidhahdeen war tafsiirka waa tafsiir khaarijiya imaa inaad tafsiil geliso وإما inaad ka dhigto نkiraة في سiyاq الشharط تفيid الcmuم وman lam yحkم cid kastay marka ku dhacaysa soo ma jeedi man lam yحkم waa nkira fii siyaq الشharط ba la yidhahda nkira hadday fii siyaq الشharط dhacdana تفيد العموم من لم يحكم أذيك أسكو قبسانيسا قولي قاقي قبسانيسا حتى هذا نكدق من كتابك إلهي هل كاسي كل آذيسا مركا تفسيرك سلفك وحو أها تفصيل الله سمعيه إلا تفصيليه ويا حكامتي كليه لغو تورو waa gaala la yiraahdo shacabkana la yiraahdo xukaamtay raacin maaratay lagu takfiiriyo halka lala aaday waa tafsiir khaadi culimadu markay ka digeen marka oo yiraahdeen war waxaan waxa weeye waa tafsiirka khaarijiga culimadii bay tacniyeen maxaa yeelay waxay rabaan meel ay ka galaan dadkii waxay yiraahdeen kuwan culamaa alxukuuma la yiraahdaa culamaa usalta la yiraahdaa weligood boqorada iyo maaragtay madaxda iyo waxay rabaan bay u fatwoodaan waa dadka ahlucilmiga muxadisiinta ahaaye raasikhiin raasikhiin fi lcilmi aha wuxuu rabaa qofka markaad isqaad ku samayso ila qofkii oo nool oo jiro adiga ma soo bixi kartid qof kaa weyn oo cilmi leh oo muxadis oo halkan taagan adoo taalib alcilmi ama tawaylib ah ama mufakkir islaami isku sheegaayo keligaa ah meelaad ka timid aan la aqoonin khalfiyaadkaada diiniga aan la aqoonin inaad soo baxda markaad rabto horta waa inaad dadkii kaa waaweyna rumuustii oo dhan aad baabi'isid waxaa la yidhaha isqaad urumuus xarakaadka isticmaala waa in marka hore dadka shacabka laga rido la yidhaahdo culamadii lagu diro la yidhahdo iska ilaaliya culamaa waxaa la yidhahda dayna baqli sultaan weligood baqalka suldaanka baqalku saaran yahay maaragtay dibkiisa bahashiisa maxaa la dhaha saynta ay daba taagan yihiin weligood saas u daba taagan yihiin iska ilaaliya waa culamaa alxayd walnifaas hadalladaasi wax lamida waa yani isqaatin rumuustii dadka ahlicilmiga ahaayoo la baaba'asho ay rabaan markii meesha ay ka bixiyaan maxaa marka soo haray jawiga ayagaa mashaayikhkaa soo ma yani ninkii xarakiga ahaa oo magaciisiga ahaa khaarijiga ahaa ama takfiiriga ahaa baa meesha madax ka noqonayo caalimaho muftiyo soo fadhiistay laanna dadkii wuu tuuray shabaabkii iyo dadkii ahlu khayrkii iyo dalabatulcilmigii iyo culammadii uu kala gooyey khalaas jawigii u saafir noqday khalaa laka aljawu maxay dhihi jireen fabiidii wasfurii wanaqirii maa shi'ti an tunaqirii halkaasoo marka wuxuu noqday yani mujaahid weyn oo asaga keliya mufti ah oo keligii laga dambeeyo waxyaalaha ay xarakaadka maanta jiro takfiiriga oo qataaliyiinta ay isticmaalaan waa qaabkaas weeyaan markay dadkaa sameeyaan kabacdi waxay samaynayaan alkhuruuj cala alxukaam ila culammadii waa iska tuureen madaxdii muslimiintana biduun tafsiil way gaalaysiiyeen markaas waxay bilaabayaan inay ummadda ku kacaan dhiigga muslimka daadiyaan ayaga xoolahoodii bannaystaan maqsadkooduna waxaa waye waa adduunye gaar iyo madaxtinimo doon waa inay madax noqdaan muraad kale oy leeyihiin ma jiro diinna u gargaari maayaan wanaagii waxay samaynayeen cilmi iyo maaragtay dawaabid sharciyo celinaysana ma jiro la'anna khawaarijtaasi asalkoodii ahaayee dabagaleen weeyaan marka aasaaska haddaad aragtid alkhuruuj cala alxukaami takfiir alxukaam oo itlaaq ah dad sidaa samaynayo culammada tanqiisinayo oo ahlu xadiidka ilaa hadduu xadiidka zaman kasta kama dhammaado waa jiraan dadka ahlu xadiidka weligood waa jiraya laa tazaalu taa'ifatu min ummati daahiriina cala alxaqi laa yaduruhum man khaalafahum walaa man khadalahum xataa ya'tiya amru llah weligood waa jiraya marka dadkaas dadka isqaatinayo oo tanqiisinayo oo ridaayo oo baabi'inayo haddaad aragtid waa khaariji waa wuxuuna rabaa mansabkaasuu ordaaye muraaduu leeyahy inuu qofku shabaabku inuu ku baraarugaana loo baahan yahay marka halkaasaa khawaarijna istaagtay cali bn abi aalib oo taqaanaan min khulafaa'i araashidiin yacni maaragtay aad saxaabi jaliil oo weyn khaliifatu lmuslimiin bay gaalaysiiyeen mucaawiyay gaalaysiiyeen saxaabadii bay gaalaysiiyeen maqsadkooduna waxa waaye inay maaragtay dhiigga muslimka bannaystaan waficla waa bannaysteen cali bn abi aalibna waa la dagaalamay radia allahu canhu khawaarijtana nabigeenna waa nooga digay axaadiisteedana waa arki doonna insha allahu tacala qayb ka mid ah marka halkaas markay khawaarijtii muctasiladii istaageen oo ay khawaarijna adduunka ku gaalaysiisay dadka murtakibulkabiira markay ku gaalaysiisay muctasilana ay dhaheen mansilatun bayna mansilatayn uu taagan yahay xukunkoodii aakharana ay isku mid ka dhigeen oo yidhaahdeen waa ahlu naar mukhallad fi naarna waay naartaa lagu waarinayay dhaheen cagsigooda kuwo kalaa istaagay waa kuwa shiikha uu noo sheegay almurji'a waljahmiya nimanka la yidhaahdo way almurji'a waljahmiya murji'adana xalay waataan ka soo hadalnay murji'ada waataan xalay ka soo hadalnay waa atbaacu jahm ibnu safwaan laftooda waa jabriyada iyo murji'ada iyo kulligaas wada leeyihiin weeyaan mawqifkaasay wada istaageen kulligood ah cagsigii ay kuwan istaageen oo waxay yidhaahdeen murtakibu lkabiira waa mu'min kaamilu liimaan iimaankiisa waa dhammaystiran yahay maxaa yeelay iimaankooda waataan ka soo hadalna maxay yidhahdeen wa atasdiiqu fi lqalbi faqad mara hadduu ictiraaf qalbiga la yimaado waa mu'min wey saasay dheheen mumin kaamil aliimaan laanna iimaanku ma qaybsamo darajaadna ma lahay qabaan halkaasay qabaan ma qaybsamayo darajaadna ma laha marka waa mu'min kaamiluliimaan ayay leeyihiin mana nusqaamayo iimaankiisa sidaa darteed yacni maaragtay saaxibkeeda lababa naarayaba kabiiro qofkas la yimaada laba la naari maayaba naarna ilahayna maba gelaaya leeyihin yacni kuwan cagsigooda istaageen adduunkana waa mu'minay dhaheen oo iimaannimadiiba u sugeen uma maxay sameeyeen aakharana naarba ma taabanayso jannadu gelayahay leeyihiin qofkani maadaama uu mu'min yahay halkaasi istaageen labadaas markay istaageen ahlu sunnuhu marka mowqif wasada istaageen waa u dhaxeeyaan ilaa labadooda laba darafay kala taagan yihin soo ma jeedin ahlu sunnuhu markaasuu soo baxaa leanna waxaan idhi laa yucrafu shayu ilaa bididdihi soo ma shayga waxaa lagu gartaa cagsigiisaa lagu gartaa didkiisa ahlu sunnuhu waxay yidhaahdeen qofka murtakibu lkabiira ah hadduuba dembi kabiiraa la yimaado islaamka kama baxaayo ma gaaloobayo maxaa yeele qofka kabiire ay ka dhacday iimaan loo sugay baa diintii lagu hayaa wain taa'ifataani min almu'miniina iqtataluu soo lama dhihin qatliga soo dembi kabiira maaha qof muslimoo la dilo haddana ilahay muxuu u sugay iimaanuu u sugay wain taa'ifataani min almu'miniina iqtataluu hadday dagaalamaan laba kooxoodoo mu'miniina fa aslixuu baynahuma taasaa la yidhi iimaanaa loo sugay diyada markuu qaadanayo qofkii maxaa la yidhi faman cufiya min akhiihi shayun faاtibaacu bilmacruufi وأداء إليه بإحسان أخبى لقد قال وأن قف مسلم ولا يا مؤمن وياه إيمانك ولا لك يا هذا قف كديد وعافية فمن عفي له من أخيه شيء سماه فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان مركا قفك أسوى كبيرة كد عضي أيو مسلم يهو إيمان إيمانك أن لك سارين هرت أدونك ومؤمن ومسلم كافر معها قفك مركي أو مع سكة عضي مثلك أهل السنة واسدها سويا كفر متقال لكن يعني ما أهم سيدا مرجئة إليهن كامل الإيمان ما أهم إيمان كي سمد ميسترية ما أهم وناقص الإيمان يا خبر لأن إيمانك وزيادة وأنا نصغامة إيمانك درجات بولية سيدا النبي قبل الشيء عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة صمدهم تضبات إيا دور قيبود أما نحن دور قيبود بإسلامك أقيب سما إيمانك أقيب سما محاوقه الرعلاها قول لا إله إلا الله kelimadaasa ugu sarrayso waxaa ugu hoosayso wa adnaaha imaadat اlada can ariiq marka intaas toddobaatan iyo dhowr shucbo yani toddobaatan iyo dhowr qaybood buu leeyahay islaamkii marka ma ahan juz aan qaybsamin maahee sida ay jahmiyada iyo ay maaragtay murji'adu leeyihiin arrinku ma aha islaam iimaanku wuu qaybsamaa darajaad buu leeyahay aliimaanu yaziidu wayanqus bay qabaan iimaanka taacadu ku ziyaadaa macaasidana iimaankaada waa nusqaaminaya dembiga aad la timaaday macaasidaad samayso waa ku nusqaamaya iimaankaada waa laba arrintaas weeyaan midda kale waxay leeyihiin sida ay murji'adu qabto iyo jahmiyiinta ay qabaan ma aha yacni ay qabaan oo ah iimaanku inuu yahay yani atasdiiq bilqalbi keliya ma aha iimaanka waxa weeye qawlun billisaan carabka inuu qofka kaga dhawaaqo yacni waxaa la yidhaha camalun bilarkaan xubnaha inuu ka sameeyo iyo tasdiiqu biljanaan qalbiga inuu ka ictiqaadiyo intaasaa la rabaa hadduu qofku intaa ictiqaadiyo faqad kharaja min alirjaa'i irjaa waa ka baxay kuma jiro weeyaan lama dhihi karo waa murji'i lama odhan karo weeyaan marka sidaa darteed adduunkii axkaamtiisii ahlu sunnuhu waxay qabaan qofka murtakibulkabiiraha horta inuusan gaal ahayn oo islaamkiisa uu ku baaqiya inuu naaqisuliimaan yahay in iimaanku uu qaybsamo uusan ahayn tasdiiq bilqalbi keliya inuu carabkoo lagaga hadlo xubnahoo laga sameeyo qalbigoo laga ictiqaadiyo uu yahay intaasoo dhan bay siinaya ama xukunkiisa aakharo waxay leeyihiin waa qof muslima waxay ku khilaafsan yihiin khawaarijta iyo maarata muctasilada waa ku khilaafsan yihiin mukhallad fi naar ma aha bay leeyihin qofkaasi wuxuu ku sugan yahay taxta mashii'at illahi subxaanahu wa tacaala ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi shirki ilahay ma dhaafay hadduu ku dhinto uusan ka tooba keenin laakiin wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa marka taxta mashii'at illaahi waa mashiicada ilaahay bay hoos timaadaa qofkuu doonou rabbi u daayaa qofkuu doonabana wuu ciqaabaa qofka uu ciqaabo oo naarta uu geliyana laa yukhalladu fiihi mar hadduu mu'min yahay lagu waarin maayo markii la soo gubo baa ilaahay ka soo saaraa ima bishafaacatin wa ima bigayri shafaaca shafaacadaa looga soo saaraa ama shafaaca la'aan ayaa lagaga soo saaraa weeyaan marka madhabkaas yacni ahlu sunnaha waa faasiq waxay leeyihiin yani maaragtay faasiqun bikabiiratihi mu'minun biiimaanihi iimaankiisa mu'minuu ku yahay لكن كبيرة أولي من فاسق وكن قرايا ونقص الإيمان مع صلاة أولي من أي إيمان كيس كن سقام يا بيلي مذهب وصل صمان مذهب كاس بأهل سنة وقبان والله بلا أصب بين الإفراد والتفريد قد حيويا